barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waa maalin jimcaha afar iyo tobanka bisha febraayo sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkiisa ooyaalka dhaqanko toddobaadkan aanu ku eegi doonno qaababka ay soomaalidii hore u caleema saari jireen oday dhaqameedka malaaqa ama duubka ama isika ama ugaaska ama garaadka dhaqanka xilligaa joogay waxyaalaha lagu qiimeeya waxaa ka mid ahayd sida uu beeshiisa midnimadeeda uu ilaaliyo waa kow qodobka labaad si uu ciddii ay ka gardaran tahay uga qabto
heesta aynu barnaamijka maanta idinkugu haynana waa
hayaanta adiga maqnaataan ilmeeyaa wadaayo aqalka magale albaabkiisiyo ardaagiisaan istaaga ubaxa guuyo
waagaag dhegaystayaal dabcan sidoo kale xubintii ciyaarahaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda sacuudi arabiya ayaa khamiistii beeniye warbixino sheegaya in laga yaabo in ay kulmaan dhaxal sugaha dalkaas maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ma jiro wax kulan ah oo la qorsheeyey inuu dhex maro sacuudi arabiya iyo israa'il waxaa sidaasi telefishinka sacuudiga ay leeyihiin ee alcarabiya u sheegay amiir faysal bin farxaan oo ka jawaabayey warbixin uu qoray wargeeska harats ee israa'il siyaasadda sacuudigu way caddahay waana ay caddee tan iyo markii dagaalka uu bilowday ma jiro xiriir u dhexeeya sacuudi arabiya iyo israa'il boqortooyaduna waxay si dhab ah u dhinac taagan tahay falastiin ayuu yidhi amiir faysal israel iyo sacuudiga ayaa wadaaga dan mid ah oo ah inay ka hortagaan iiraan ayagoo u arka tehraan inay tahay halistooda ugu weyn hase yeeshee sacuudi arabiya waxa ay ku adkaysatay in xidhiir kasta oo ay la yeelanayso israa'il uu ku xiran yahay in ay ka baxdo dhulka carbeed oo ay ku qabsatay dagaalkii dhacay sannaddii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii sannaddii laba kun iyo toddoba wasiir ka tirsan israa'il ayaa sheegay markii ugu horreysay in xiriir hoose ay leeyihiin riyaad iyo tel aviv halka reediyow israa'iil ahna uu sidoo kale sheegay in maxamed bin salmaan uu saraakiil kula kulmay israa'il taasi oo horseeday beenin rasmi ah oo sacuudigu ay ka soo saareen
mas-uuliyiinta ku sugan gobolka bartamaha waddanka shiinaha ku yaalla hubey ayaa sheegay in in ka badan laba boqol iyo afar iyo konton qof ay u dhinteen fayraska coronavirus iyagoo sidoo kalena shaaciyay in tirada dadka uu soo haleelaya ay si xooggan u soo kordhayaan mas-uuliyiintan caafimaadka ee gobolkan hubey ayaa ahaa oo ahaa gobol laba bilood ka hor meeshuu ka bilaabmay fayraskan ayay u dhinteen ilaa haatan kun saddex boqol lixdan iyo toddoba dalka shiinaha gudihiisa iyagoo sheegay in ay bedeleen hanaankii ay wax ku baadhayeen oo ahaa shaybaadh islamarkaana ay u wareegeen inay qofka jidhkiisa dhan kombyutar ku baadhaan waxaana wax ka beddelkaasi ay ku sameeyeen hanaanka baadhitaanka qofka loo baadhayaa ay kordhisay tirada dadka fayraska laga helayo iyadoo laga helay ilaa iyo lixdan kun oo qof halka tirada dadka dhimashaduna ay ka badatay laba boqol iyo labayo afartan qof
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida oo aad ku dhegeysaneyseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkani sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa marti noogu ah caaqil axmed maxamuud maxamed waxaana ku soo qaadan doonaa sida ay soomaalidu u dooran jirto oday dhaqameedka kuwaasoo magacyo kala duwan soomaalida dhexdeeda ku lahaa sida boqor suldaan ugaas wabar iyo malaaq haddaba waxaanu soo qaadan doonaa dhaqankaasi siduu ahaa iyo sida dadka soomaaliyeed uu qiimaha weyn agtooda uu ku lahaa bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda v o iyo shaqaalaheeda way mahadsan yihiin ilahbaa mahadle haddii aan u gudagalo taariikhda dhaqanka sooyaalka isimada oo ah hay-adda ugu sarraysa madax dhaqameedka bulshada soomaaliyeed waxay ahayd mid soo jireena oo loo doorto guddoonka ugu dambeeya wixii ay beeshaasi isku raacdo inuu u guddoomiyo qaabkii loo dooran jirayna wuxuu ahaa mid ka duwan ka xilligan jira oo ah beeshu markay isku raacdo inay isin doorato waxay tegi jirtay geed hoostii waxayna ku dooran jirtay xoolaheeda ayay ku qalan jirtay oo maxaa ku idhahdaa ku ducaysan jirtay mana ay jirin arrimahan haddeerto maxaa ku idhahdaa laysaga imanayo ka qaarad ka qaarad saxaafadda la dhigayo oo dee maba jirin magacyada isimada haddii aan ku noqdo garaad suldaan ugaas wabar malaaq beeldaajiye maxaa ku idhaahdaa quud nooc imaam waxa weeye waa isku hal derajo laakiin waxay ku kala duwan yihiin dhaqanka soomaalida ayaa magacyada qabiil weliba deegaanka uu dego ayuu magaca uu ula baxaa waxaa arrintaa iyadaahi ay ahayd ninkaa isaga ah ee isimka ah ee lagu doorto geedka hoostiisa wuxuu ku dhammaysan jiray cibrigiisa geedkaa lagu doortay ee beesha dhexdeeda wuxuuna xallin jiray wixii dhibaato beeshiisa gudaheeda ka jira iyo wixii beelaha kale ee la deriskaa dhibka jira wuxuu ahaa nin guddoonkiisu aanu soo noqod lahayn oo la ictiraamo oo laga dambeeyo caaqil innagoo barnaamijkeenna bilowgiisa ku jirna ee sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a runtii sidaad ka dhawaajisay qiimo weyn ayay ku lahayd dhaqanka soomaalida doorashada madax dhaqameedka doorashadaasi iyo inuu ninku ka soo dhexbaxo bulshadii soomaaliyeed bal nooga waran
waxaa weeye doorashadaa qaabka uu ku soo bixi jiray waxay ahayd inuu yahay nin la shirabay deeqdiisa aftahamadiisa golojooggiisa dulqaadkiisa oo laysku raacay ayuu ahaa oo laga baaraandegay buu ahaa oo muddo dheer dhinac walba laga tijaabinayey ma ahayn hebel baynu isin ka dhiganaynaa hebel baa lacag leh hebel baa xoolo badan may ahayn xataa dhaqan wax ahayd marka la doorto in beeshiisu ay xoolayso beeshii dooratay ayay ahayd waxaay lahaayeen karaamo beeshoodu kaga dambayso laba beeloodoo isdilaya haddii nin isimi iskala dhex taago oo uu dihawa idin habaaraya ama wax isku haya waa kala dareeri jireen cabsida laga qabo karaamadiisa ayay ahayd madax dhaqameedku caaqil dee waxay ka yimaadeen waa dhaqanka dadku ay iska leeyihiin waxay u badnaayeen meelaha lagu duubo ama ay ka dhacdo dhulka miiga ee dadka reer guuraaga ay degan yihiin
waxayba dee sideedaba magaalo wax lagu caleema saari jiray ma jirin way yaraayeenba farkutiris bay ahaayeen waxaa weeye majuurati wixii loogu talagalay geed hoostii iyo dhaqan hoostii ayay ahayd dhaqankaasi soo jireenka ahaa waxaa burburkii saameeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya baa saameeyey oo maanta gaadhsiiyey heer aan xisaab lahayn waxa weeye waxay ahaayeen wax tirsan oo taya leh oo maxaanku idhaahdaa waxqabadkooduna uu sugan yahay buu ahaa xataa dowladihii ilaa lixdankii dalka ka dhashay way kaantarooli jireen inay biyo dhacaan maanta burburkii wuxuu keenay in iyagii loo doonto hay-addii ugu sarraysay ee burburkaasi maamul goboleedada siyaasiyiinta baarlamaanka qolo walbana si ay u hesho ugu hesho sadbursiiniyo ay mid ku caana subato ay sameeyaan marka ay beeshaasi tiraahdo ama dadka degmo degani waxaanu samaysanaynaa malaaq ama suldaan ama ugaas ama garaad waa markee waa marka beeshaasi ay tahay beel ballaadhan oo qaadi karta xilka isinka ah hadday tahay xoolo uu ku soo xukumo oo uu beelo kale ku kala furanayo hadday tahay ilaalintiisa dhaqaale hadday tahay hooygiisa waa marka ay tahay beel isku filan xagga dhaqaalaha maxaa ku dhaha xagga tirada waa inay bay ahayd bal ka waran dadka soomaaliyeed siday u qadarin jireen oo ay u arki jireen isimka ay duubeen ama madax dhaqameedkaasi maqaamka uu agtooda ka taagan yahay iyo inay ilaaliyaan waxa weeye taasi waxay ahayd xilligii hore inay ilaaliyaan maqaam weyn buu ku lahaa karaamo badan buu ku lahaa laakiin maanta waxa weeye cadaawaddii siyaasadeed ee u noqday guddoonkii ugu sarreeyey isimadu maanta waxay guddoonka ugu sarreeye ugu yihiin prioritiga waa siyaasad ayaa iyaga gacantoodii galay oo burburku geliyey waxay u abuurtay cadaawad waxay u abuurtay karaama la'aan abuu cid waliba kii maalintaa uu siiyo mooyaane ka kalena uu samaynayo mid kale uu la coloobayo kii isaga uu markaa ka baydho ayay u abuurtay marka waxaad mooddaa dhaqankii soomaalidu ee sandaladaasi isinimadu haddii aan laga badbaadin haykalka dawladnimo ee ay u noqotay geedka siyaasigu hadhsanayo inay maanta qiimo dhac ku sii dhowdahay dadka hore marka ay doortaan shaqada isimka ama madax dhaqameedka ama wabarka ama ugaaska ama suldaanka ay ka sugayaan maxay ahaydna waxay ahayd inuu iyaga isu uruuriyo inuu magaha lagu leeyahay ogaado inay bixiyaan oo ku dabagalo cuqaasha waxay ahayd inuu cid kasta oo dhibaata oo meel ay ka dhacdo oo beelaha kale ah inuu u gurmado oo uu ka shaqeeyo nabadda iyo wanaagga waxyaabaha sida weyn dadku ay mar kasta ugu dadaali jireen waxay ahayd haybadda boqorka ama suldaanka ay dooranayaan ama ugaaska ama malaaqa way eegi jireen hogaamintiisa iyo sida uu yahay ninku inkastoo uu fiican yahay oo halye yahay haddii uusan helin dad hareerihiisa tuban oo ceebtiisa ilaaliya oo hantidiisa ilaaliya oo sharaftiisa ilaaliya fiicnaantiisa wax meel ay gaadhaysaa ma jirto ninkaasi wuxuu ahaa nin la ilaalinayo oo maxaa ku dhahdaa dee hareeraha laga taagan yahay tusaale ahaan haddii beeshiisa cid laga dilo oo beel kale ka disho waxay gaadhsiisnayd kadambayntiisa iyo karaamadiisu laba nin haddii laga dilo ama saddex nin laga dilo hadduu yaha waxba ka qaadan mayno nabad qaatoo dareera waa dareeri jire cidina kama daba hadli jirin halkaa ayay gaadhsiisnaayeen aaminaadda ay aaminsan yihiin bay gaadhsiisnaayeen dhaqanku dee waxa u badan yahay miiga oo dadka reer miiga ah aad buu ugu xoogan yahay marka laga hadlayo dadkii hore ee soomaaliyeed ninka reer miiga ah dhaqanka isaga wax weyn buu agtiisa ka ahaa bal ka warra waxyaabaha dhaqankaasi qiimaha u yeeli jiray maxay ahaayeen dhaqankaasi waxa qiimaha u yeeli jiray waxay ahaayeen dadkaasi reer miigaahi dad istixgeliya oo xididnimada tixgeliya oo maxaan ku dhahdaa wada noolaanshaha tixgeliya oo iyagu isku tashada bay ahaayeen oo siyaasad wax la yidhaahdaa aan aqoon bay ahaayeen waxay ahaayeen dad isu gurmada oo wanaagga isugu gurmada dad waxay ahaayeen iskaaliya waxay ahaayeen dad isu xoolagooya waxay ahaayeen dad kala dambeeya dad xididnimada guurka qiimeeya waxaa laysu yahay qiimeeya madax dhaqameedku yahay culimmadu waxay tahay birimageydadu waxay tahay intaba tixgeliyay ahaayeen waxaana ugu wacnaa dad bay ahaayeen miyi ku nool oo waxooda keliya aaminsan iyo dhaqankooda waxyaabaha isaga markiiba waajibaadka ugu horeeya uu raacayo maxay yihiin markuu cusub yahay oo uusan horey u ogeyn qaab dhaqameedka beelaha loola dhaqmo iyo beeshiisa siduu maamuli lahaa marka la doorto la caleema saaro waxa ugu horayn gacanta ku haynaya jiray cuqaasha beeshaasi leedahay iyo guurtideeda wuxuu lahaa la taliyayaal gaara oo guurtiya oo ku barbaariya dhaqanka mar walbana isagu ma jiri jirin talo uu intuu goosto uu ku tagrifalayay waxaa mid uu kala tashanayo cuqaashiisa guurtidiisa sideedabana dhaqanka soomaalida isimku wuxuu leeyahay guddoon iyo duco aan laga daba hadli karin wixii beeshaas waxgaradkeeda iyo cuqaasheedu ay soo go'aamiyaan buu guddoomin jiray kuna ducan jiray isbedel badan baa dhacay isimadii waxaa lagu doortaa inay magaalooyinka ka yimaadaan qaar baa hadda la doorta iyagoo jaamacadaha soo dhameeyey aqoon fiican leh bal ka waran isbedelka hadda yimid waxa weeye waa waxyaalaha keenay maanta jaamacad marka ninka laga keeno ee laga soo doorto waxa weeye dee jaamacad miyiga lagu dhigi maayo laguma dhigayn waxayd waxaa lagu dhigayey dhaqan waxaa laga garnaqayey waxay ahayd gacan barkadeed iyo mag iyo maxaa ku dhahdaa colaad bay hayd marka waxa weeye dhaqamada ninku uusan aqooninna waxa keena oo dhaqan cusub loo dhiibo dhibabka dhibaatooyinka saameeya ka mid tahay waxyaabahaad soolan karsa dhaqankaasi aad buu u wanaagsanaa oo milga aada u fiican buu lahaa oo deegaanada soomaalidana taariikh weyn oo fac ah buu ku lahaa maxay ahayd waxay ahayd ummaddu waxay lahayd karaamay lahayd oo waxay lahayd ummad dhaqan leh oo isku nool oo kala xishoota oo kala dambaysay ahayd oo isimkeedii geedkaa u fadhiyo bay ahayd oo wixii dhacaba uu xoogagaal u yahay oo dhacdo kasta uu dee goobjoog uu ka yahay bay ahayd oo iyo hawshii gacanta uu ku hayo cabdikariinow waxaan filayaa dee nin dhallinyaraa baa tahay anugu ma soo gaadhin taariikhda saan ku hayo maanta halka ay xaaladdu marayso xildhibaano election baa lixda ka baynu kun sagaal boqol iyo lixdan ka baynu xornimada qaadannay sanaaduuq baa dadku dhigan jiro waa foodmaan bay ahayd oo waa loo codayn jiro dee dadkaa u codayn jiray oo dooran jiray laakiin laga soo bilaabo xilligaa koob iyo sagaashankii waxa inoo bilaabatay oo burburkii ina dhaxalsiiyey xildhibaankii inuu ku xidhmo shaabadda isinkaa wasiirkii inuu ku xidhmo shaabadda isinkaa wax kasta oo siyaasad dawladi lahayd inay gacantii isimada ku wareegtay baahidii burburkuna ay keentay taasina aysan daladii u abuurtay cadaawad iyo nacayb iyo burbur meesha dhexeedii caaqil wixii loo doortay suldaanka ama wabarka ama garaadka ama ugaaska waa sidaad sheegtay dhaqanka ilaalintiisa bal ka waran sidee baa dhaqankaasi dib loogu soo celin karaa wuu noqon karaa mid geedkii lagu celiyo oo dadka ceelka iyo biyaha iyo daaqsinka iyo waxyaabihii dadku isugu iman jireen barteedii ka wado wacyiga maanta lagu jiro maalinba maalinta ka dambaysa xadaarad iyo ilbaxnimaa imanaysa waxa weeye isinka maanta jooga iyo ka ka dambeeya kuwa dambe oo ka dambaynaya oo miyigii ka soo baxayaana way yaraanaysa dadka reer miyiga maadaama iyagu ay dooran jireen oo geedka ay fadhiisan jireen oo halkaa loogu iman jiro oo garta uu ku guddoomin jiray maaha reer miyigii berigaa joogadoo kale qarnigaa joogadoo kale ka maanta joogaa awood gacanta ugu jirtaaba ma jirto waxa weeye wuxuu noqday reer miyi siyaasiya oo wuxuu bartay balwado aanu aqoon oo baahidii u nugleeyey buu noqday waxa weeye isagu wuxuuba jecel yahay iminka kaa siyaasadda ku jira ee uu wax ka helayuuba jecel yahay qaybina waa qaybaan awoodda u lahay inay ku soo celiso dhaqankii iyo miyigii inay ku soo celiso waxa lagu ammaano madax dhaqameedka oo dhaqanka soomaalidaina horey loogu yaqaanay maxaa ka mid oo layidhaha ninkaasi doorkii dhaqanka u lahaa buu ka soo dhalaalay
markaa soo ururiyo waxaa taas tusaale koobana ka soo qaato malaaqa ama duubka ama isinka ama ugaaska ama garaadka dhaqanka xilligaa joogay waxyaalaha lagu qiimeeyo waxaa ka mid ahayd sida uu beeshiisa midnimadeeda u ilaaliyo waa kow qodobka labaad si uu ciddii ay ka gardaran tahay uga qabto qodobka saddexaad inuu bixiyo oo ku kala furto hantidiisa beeshiisa iyo beeshii kale ee uu arko inay dhibaato ka hor ay ka imanayso intaanay fidin for exambl labadaa beelood wixii ay ku heshiin waayeen inuu qaada isagu waxaa la odhan jiray wuxuu kala furtay intaasoo beelood wuxuu ku bixiyey intaasoo xoolaah ayuu ku bixiyey waxaa kaloo lagu qiimayn jiray nabadda inta uu ka shaqeeya inta ay laag tahay shabaka talisnimadiisa baa lagu qiimayn jiray oo wuxuu ahaayeen rag u dheganugul meel kasta oo ay dhibaato ka dhacda beelaha ah waxyaabaha u xeeran in uu isimkaasi ama malaaqa ama wabarkaasi ilaaliyo waxa isaga laga reebay maxay ahaayeen uusan ku xadgudbin waxayd inuu ilaaliyo midnimada beesha waa laba inuusan ku xadgudbin talada beesha wixii iyadu ay go'aansato uu u guddoomiyo ugu duceeyo inuu maxaa ku dhahdaa ilaaliyo sharaftiisa oo uu iska ilaaliyo wixii xumaan u keenaya oo ay ka mid tahay dee inuu sida qofka shaksiga caadiga ee shacabka ah uu u dhaqmo inuu u dhaqmo oo loogu yimaado hoygii loogu talagalay loogu yimaado halkii la geeyey loogu yimaado goob urutiisii loogu bakray oo loogu talagalay aflagaado iyo cay iyo maxaa ku xanaaq intuba waa ka reeb banay gololka kac intuba waa ka reeb banay maxaa dhaawaci jiray raggii hore ee madax dhaqameedka ahaa ee soomaaliyeed dhaawaca waxaa u keena dadka soomaaliyeed oo dhan wada gaari jiray maxay ahayn caaqil waxaa ka mid ahaa gudasho la-aan mas-uuliyaddiisa kow inuu meel xun istaago lagu arko inuu hadal aan munaasib ahayn uu golo ka yidhaahdo inuu yidhaahdo hadal isku jebinaya laba beelood waxyaalo fara badan xataa raggaa madax dhaqameedka waxaa xadidnayd golahooda ama hoygooda ama golaha ay yimaadaan waxaa la ilaalin jiray sharafta nidaamka cuntadiisa xataa markuu wax cunayo ragga u imanaya qaabka uula fadhiisanayo suuryadooda in uu ilaaliyo waayahay in xidid haba sheegin isaga oo isagu de waaba ka gaar buub ahaa waxaaba waa ka sarreeyeba wax ka sarreeya buu ahaa waxay samayn jireen dadkii soomaaliyeed een sidaad sheegtay xoolagoyn baa loo samayn jiray xoolagoyntaasi hadda ma jirtaayoo markaay ama malaaq ama magaalaha lagu doortay ama miyigaha lagu doortay ma jirta hadda in xoolo loo uruuriyo oo geel la siiyo way yartay way yartay waa gabaabsi waxa yareeyey dee dhaqankiibaaba isbedelay waxaaba loo arkaa ninka maanta isin laga dhigaa inuu nin dawlado iyo maamullo iyo isagu isagiibaa wax laga sugaya isagii taasina ma fiicna oo waxyaalaha haddeer ay la macnaha dhibaatada iyaga haysatay ka mid tahay waxba laleeyahy isagaa puntland tegey isagaa federaalkii tegey isagaa somalilan jooga iyagaa halka jooga dadkuwa waxay u haystaan niman libitiya inay yihiin baahidiisana waxaa la ogaan lahaa dee markuu miyigiisii fadhiyo oo xoolaha loo ururin lahaa oo la arki lahaa muddo badan baad caaqil soo joogtay waxna waa lagaaga sheekeeyey dhaqanka soomaalidana aqoon fiican baad u leedahay waxyaabahaad soo odhan karaysa dadka ina dhegaysanaya guud ahaan deegaanada soomaalida jooga in la soo celiyo lagana waantoobo anugu waxaa kula talin lahaa soomaali meela joogtaba horta kow inay dhaqankeedii ilaashato dhaqankeedii inay ilaashato qodobka labaad in madax dhaqameedkeeda ay brioritiga saarto si ay u badbaadaan inay dhaqankoodii miyiga iyo deegaamadoodii ay ku celiso oo ay ku ilaaliso noloshooda iyo maxaa ku idhaahdaa iyo qaabkii sidii loogu talagalay bal ay dib ugu celiso dhibta maanta joogtana looga baxo meel kastaba ha joogeeni inay iyagu calaqalah ay wixii dawladnima lahayd ay iyagu gacantooda ku noqoto ay ka madax bannaanaato madax dhaqameed dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii sooyaalka oo toddobaadkan marti inoogu ahaa caaqil axmed maxamuud maxamed oo ka mid ah cuqaasha gobolka sool intaan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaanteen waxaan idinkaga teganaa sidaasii nabadgelya
waa tahay dhegaystayaal cabdikariin olol aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha horyaalka brimier liaga hal kulan oo ka tirsan ayaa caawa dhici doona kooxda wolfis ayaa waxa ay martigelin doontaan naadiga lester city horyaalka dalka jarmalkana brushia dortmond ayaa la kulmi doonta kooxda frankfort horyaalka sbain valencia iyo atletic madrid ayaa sarki doona halka horyaalka faransiiska kooxda monaco ay martigelin doonto naadiga montbler kulamo kale ayaa sidoo kale iyana dhici doona brito iyo habeen dambe horyaalka brimier liaga southampton ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga banley halka kooxda liverpool ay u safri doonto naadiga norwich horyaalka zeri aadana leche iyo sbal ayaa kulmi doona jeno waxay aadi doontaa kooxda bolonya atlantana waxa ay martigeli doontaa naadiga roma horyaalka dalka sbain mayorka ayaa la kulmi doonta kooxda deportivo albas barcelona waxa ay martigeli doontaa naadiga gatafe levante ayaa u safri doonta kooxda villarreal halka naadiga real valodidad ay aadi doonto kooxda granada dalka jarmalkana kooxda oxburg ayaa kulamada ka tirsan bundesliga kulanka ugu horreeya la kulmi doonto naadiga freiburg offenheim iyo wolfsburg ee sarki doona kooxda herta balin waxay aadi doontaa kooxda peterbon kooxda arbi leipzig ayaa la kulmi doonta naadiga veder bremen liverkusen waxay u safri doontaa naadiga union berlin halka kooxda dusseldorf ay la kulmi doonto kooxda brushia moshladbach dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu egnana kooxda kubadda cagta chelsea ayaa waxay heshiis la gaartay naadiga ikis iyada oo kala soo wareegi doonta ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee xakiim ziyeja xilli ciyaareedka soo socda ciyaaryahan ziyeja u dhashay dalka morocco islamarkaana lix iyo labaatan jir ah ayaa kooxda chelsea waxa ay doonaysay inay kusoo iibsato suuqa kala iibsiga ciyaartooyda intii uu furnaa bisha janaayo hase yeeshee naadiga ayakis ayaa diiday in ciyaaryahankani ay iibiso iyadoo oo weli rajo ka leh in ay ku guulaysato horyaalka everdis ee dalka netherlands islamarkaana ciyaaryahan ziyej ay u aragto in uu muhiim u yahay kooxda kooxda ix ayaa waxa ay shalay xaqiijisay in ay aqbashay lacag gaaraysa afartan milyan oo yuuro islamarkaana gaari karta ilaa afartan iyo afar milyan haddii waxyaabaha qaar lagu guulaysto taasi oo ciyaaryahan xakiim jiyesh uu ugu biirayo kooxda sahmobridge ka dhisan marka uu heshiis shakhsi ah la gaadho ciyaaryahan ziyej ayaa waxa uu noqonaya ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda jelsiya ku soo bira tan iyo markii uu macallinka u noqday frank lambert kooxda jelsiya ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaa saarnaa ganaax oo ma aanay soo iibsan karin wax ciyaartooy ah kooxda chelsea ayaa waxaa sidoo kale lala xiriirinayay bishii janaayo inay la soo wareegi karto ciyaaryahan edison cavani oo ka tirsan kooxda b s g iyo ciyaaryahan rice mertins oo ka tirsan naadiga napoli hase yeeshee labada ciyaaryahanba kuma aanay soo birin ciyaaryahan ziyech ayaa waxa uu dhaliyey gool islamarkaana gacan ka geystay laba gool oo kale markii kooxda ayakisa ay barbardhaax garoonka safo bridge kula gashay naadiga chelsea ciyaar ka tirsaneed koob yeelada qaaradda yurub oo dhacday bishii nofembar xubinta ciyaarahana waa naga intaas
waagaaga dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda duurnimo aynu ku dhownahay markana aynu ku wada nasanno codka amina sahre axmed barkhadle
adduunyada raaxadeeda ilaahay ku abuuro adduunyada raaxadeeda ilaahay ku abuuro ilwaad quruxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ilwaad quruxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inanku aaminayogo ubax guyo arag saamo
heestaasi ayaa gabogabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo